sardar maro mucadka deegaanka galmudug buurey eediyadaan faylay gudoomiyaha de deg anoo imaadna gudoomiyaha degmada galmudug buurey sidow ali sheebey kasay degmada ali jeeyo maamul jeeyo eediyadaan faylay oo dhibaatayn bajaarada eediyadaan faylay kasay
weli nin weli nin kuwar biyaashe niga oo oo xaalada oo biilaan iyo gobolka baayo ku teegan gaaraan bay dhawo oo kale maadaama deegaanka goobguduudna usu magaalo madaxdii gobolka baay bay dhow ku ka dhowye kuwaranba deegaanka biilaan biyo yaraan ku jartay hata
laliyaw degmada dhamaana biyoda eedyadan faylahin ay kala jara maana waroojo da biyo ka jaran maadaama maana bulsho badan oo maana dad badan oo ka keenan maana dhinaca bakool iyo dhinacyada kale maana uga qooyan oo mar bulsho badan deeganada dhamaana ceelolka iyo
ha dhiniga ammaanka ku waranbo deegaanka
ammaanka niyo eedeedaan faylayay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed degan degmada galguud buurey degan iyo ciidamada koonfurka dowlada booliska iyada booliska dadaal badan hadda geysadahaya amnigeena maana eedeedaan faylayay ay bulshadeen iskerinyiinada
maamulkun silikinka dhiibi ilaa ay hata jarana oo xafiisyo oo maamulka deegaanka si toosan ka shaqeeya oo deegaanka kuhirgelay hortiin maabalahayne
ani waa howlo badan kuwadna howlo badan kuwadna markan koray jorda markan kooyan ilaa iyo hata isbedel badan ka jara degmada gobolkood duuray may ba may ka jara markan kooyan may ka samaysanay xafiiska hoogin oo bambalooda maana yaanu ka samaysan otomomitara ilaa hata afar bilood oo kale bil saddex hal bil afar ka jaran iyo ka shaqeeyeen hatana laakiin may gacanta ka hayne oo nasiiba waadana intay la kadhisa xafiisa weyne maana howlada xafiisada degmada iyo saldhigiska dhex yaalaan hay-ada amo society hadda dhismada kasoota dooxji dalad la bilaaway ilaa hata maana shaqaalo badan shaqeeyta shaqada soo dagasa ha walini maqaalaha ini suuqii oo laka beec mushtaraay maalinta arbaade e oo baydhow dadka oo beec mushtariga ee ku tabaan ini suuqii kuroro haytaan oo suuq kala dhiso haytaan may ku jara
ayadeeda ani dadaal badan aa geliyahayna dadaalkaas in qorshaysiin intii waqti dowtin dowladda iyo taxjiida meelisoogal kuelalaha iyo barnaamijyadii walaada diyaariyahani maadaama hata maana meelisoogal kuelalahyna yani bulshadiina kuwaagelin badan ka sheegahayno intii maana nidaamka la bedeli doono howlogan buloole la dhisi doono meelkan codsadahayno nidaamsano maana oo amiinkii me kashagayso qoran iriidanka gabadahan roobkan kugabadahan intiin weelana qorshidahan waan dadaal badan jirin hadana ka dhaajeenantiwalasikaadankoonakase ha dadka markun oo beec mushtariga oo deegaanka dhatiska ganacsada ogolyiina ini laku roro meelo meel kaloo suuqilje mis suuqi naftirjeyba bideeriyaasan oo dadka shalgooyasan
maaniyo meel suuqi le meel suuqi xoolaha meel leeraay suuqa xoolaha may fadaan inti banaanka jeyna beero banaanka meel banaanka jeyna ala careedana ay bilka dhisan nagadi meel leel fadaanaya meel banaanka suuqi xoolaha magaalada teeka yaala anaka sheegna marka dadka ganacsada waratada masa ganacsada kaqooyo gobolka baahi kaqooyo iyo magaalooyinka kale hadii meel suuqa xoolaha dhisno farshada weyn kasameyno simisgeeda oo kale caanalayda oo kale dadka ganacsada noocaas oo waratada dadka adoontan isku jeeni meel iska sheegna go-aankan ah dadka ganacsada beletana kala kalani waa eedan ka faracsiinta gaabka la sameey kasi ha inis dareerka deegaanka goofgudud iyo iyo baydhabo kuwaranba bili una hataa kugudubaani ee agosto hordhaanje jidka shila ku dhii oo waliba baawur bajaaj iya miinala qaraxdi oo dadka dhimadeen markun walaay waktigaas ku dambuoy dadka kastoyr obsiya inis dareerka dinji ku ku kumuudyaayen bal kuwaran baarantaa mustardal maro dadaal badan geysanay taasay eedeedaan dadaalni ciidamada xoog dalka soomaaliyeed iyo degan degmada leero tuulada leero la faala meelanka dib badan ahaytay ciidamada xoog dalka soomaaliyeed degan ya deegaanka meeqanjarta la faalo gudgudud la faalo gudgudud meejarta toban lama kilomitr toban toba kilomitr anjarta baydhawr toban lama kilomitr anjarta kasi dadaal badan gelin ciidamada xoog dalka soomaaliyeed degan iyo baryaayeen amiigii roogan hoondo badan kuka wadaan jidkana dadaal badan geliyeen si marlabaad marti daadolan ka dhina bulshadana ka dhibaatayna yaa laka beeri go-aanje shaqeeya hayalawatiya farsa wadada maray baawaro badan oo soogayaale oo ka shaqeeyo maana degmada galguud buurey gobolka baay carawoodana shiidoodana shaqaalo badan ka shaqeeya ilaa afar meel saddex meelood la dhisahay bereskeeda ka badan may la dhisahay xafiisyada degmada ka shaqeeya ilaa markaa la dhisaa baalooyinka soolarada ilaa konton habemane ilaa la seegaay marka geesi gees oo la shubyo soo shaqaalo badan roogda ilaa shaqaalo sii dhun qofo todoban qofood oo kale roogda marka la bilawda ayo bila riyaana todobaatan gudaaji mise ka bilawda bari baradema todobaatan gudaaji isbitaalka guud omana degmada gofuud buuri lahays yani shagada tirwinka soodayana horiya lawada ceelka gofuud omana saas oo kale siin hay-adda jaaran dhisaaykiyan maane oo hata shaqaalo badan oo roogdeen oo diya lawado barkad winda ka dhisaayo laka sameeyahay guryaal badan mana suuraja dactir badan kasooda adanya degmada weli badan kasooda amigana eedyada fayli dadaal badan jirin onayna ma eedanka dadaalnay nafti badan ka helnay inti rumaasi walaasi maarne ilaani ni aartiro dadaal badan galnay kasay mashaariicdaas oo laka horumariyaa deegaanka goofguduud markun aysiin ku gacan siyo ay
ni wed lero amo amo dadaal badan jiisati ayda amo iyo degmada bay gobolka bay dulgoed koonfur galbeed yamaana dadaal badan geysaday ayaa kahiran degmada anti maana la horumariyo baan kuqabo maadaama lagu falo labada kun iyo labaatanki oo degmooyinka doorashada kagaal la falaayo degmo eedan balaarano bulshadii eedan badanta baaxadii maana dhinacyada beerahan eedan balaarano ilaa degmada waajib ilaa dhaxdun degmo kalan ka jarna berdaal dhaxdun degmo kalan ka jarna gobolka baay dhaxdun magaala kalan ka jarna magaaladan kuwingaato magaaladan saasdaraadiyan horumariyaa intiyan straatiijiya maana umad soomaaliya dhankeeda unagatakase markun hulaas processka inay degmadan tartanta ka guda jartaan hata
aedeed aedeed aedeed min badan report garayni report garan badan kadini way samaynay diiwaangelin maarna degmooyinka degmada gorgooda buurey hoos kooya tuulooyinka dhinacyada maarna beel kasta beelooyinka degaaya process badan marna inta diiwaangelina lankaska wala tuulooyin lay degmada hoos kooyasa iyo hoos sheegnay tuulooyinka hoos kooya may naqdeen tuulooyin oo aan ka yaraan boqol afarti afar tuul ah waa degmatuuleyn eedan badan aa nagadan oo bulshada deegaamada degmana maana magaalada magaalada magaalada garna oolaja iyo isgeedi iyo okontiyo iyo ganacsiyo namanta ku hayo eediyana kafaraasin hada ilama ku maadana weli in sheegda inay gacanta lakahay oo isla dhisohay cisbitaal oo deegaanka layi marka cisbitaal horan jari ahay mise kuhatire ila alkumahayo
ya cisbitaal horan shaqeey cisbitaalkaas laakiin oo cisbitaal waxay bahadilinoon shaqeeyna waxay maana nidaamka lagu fadayn hayna qaab cisbitaalnimo man dhisanayn marka hore qaab iskoolaan dhisanaay kasayn hakasi hadda meel lagu bedelayo isbedel badan laka sameeyahay qaabkii cisbitaalaan kamuudi lahayo murayaaji iyo albaabadii la bedeli lahayay bardiimo badan ka sameey lahayay derbagi la haday lahayay qaabkii maana cisbitaal lahada jiray murayaal munium la geliyo dactir badan la geliyo go-aanka kasayn waayahay hooba cisbitaalka la dhiso gurhangintilung nuuri haddana dhakhaatiir oo aqoon le lensheegna islamarkaa oba hataa la hela dhakhaatiirtana hay-adana un maalgeline mushaarji un ballan gaadna markun magnaka isbitaal isku dhisay sidii hani deegaanada laka aragi jiray in nagal
daniyo degmadan saasna degmeed ba hada wiini maalinta albaaday hatama laga daawey dad konton qofood lixna qofood aka laga daawe doctor arooge oo maana ngo leyi ngo ataa dab gacanta kahay shilinka dooga dhibaatada jirtay dadangaraa farkun qof ee laga daaway dadaal badan aan gali isbitaal oo maana shaqaalo tumee afar qofood oo kale roogbeegaasmaadiyo dhaxroogo isbitaal sakuula tarooga mijeeta faydhay isbitaal maana ciidan shaqeeyahayo maanaka sodel badan lakasamay lafado maadaama dhalinyarada taroogda cabasho badan jarto xaquuq laangeyno eeda badan sheegadaayano ilaa dhowr bilood xaquuq helna horjo ka jarin jeel badan kabedel xaquuq doon helaan oo bilaari inshallah
maamulka hata gudoomiyahan eta deegaanka ku jara dhinaca dhaqaalaha uslay iska tiirsana mise walwali jaree dhaqaale oo degmadan ku koyo oo lakakaawo deegaanka guduud
maaniyo degmada ma jarta walani aawi yahay ilaa hada gobola degma ma jaran laakiin ma eed yeed maana ninka aawi yahayna anti barnaamijyadan hay-adaha iyo dibadadka dalka iyo waxyaabaha nin fududayan eed yeed maana ninkala dadaalaaya taas niidanka maasin ninanka maa dhagaana qaabkii wadani la shaqeeyaaya macnaha wadashaqeynta ma ciidanka fayla maana mujtamaca iska xirnaashada iyo nidaamka maamulka iyo maamul degmada iyo iska xirnaashada maana eediyada wadashaqeyn badan kalsooni badan abuurtay aniga ciidamo daalan iska hirigna ani shacabkaana iska hirigna ani odayaalka deegaanka iska hirigna ani dawladana iska hirigna saas ha wali faday in ani kuweydiiyo su-aal ee xildhibaano weli jare deegaankaas laa ku dooradaw oo ka jara dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya jarana war xiriir isin lilatin ama deegaanka isa siin kabooqadaan oo dadkii hadooradii intan seedaan la taladaan jarana xildhibaanada deegaanka kooyaw
xildhibaanada dawlad goboleed koonfur galbeed eedeeda adiidangana xildhibaanada xildhibaanadeena waay xildhibaanada deegaanka angandhawda kujeedo xildhibaana hada jeer maana tallaabooyinka deegaankan laga sameeyo iyada iyadan ka faracsano iyada iyadan taageersano anina riboodada deegaankan kuba waa kawaygeliya ayna sheega ayna digo isbedel badan dalkan ka socdo iyada iyadan kadhawa ayna badan ha dadka bogtaale oo ku kooyan gobolka bakool oo hadeeri deegaanka mardhaba kooyana mise eh, bogtaali sinadii luwayay hortiya kooyan
dadka boqolka kooyo dadkii doogaman abaarti iyo dhibaatada badan dalalka kadhiidiyan kumid ata dalka soomaaliya dhoma kadhiidi khaasatan koonfurka belednimo kadhiidi dadka umaan dhibaatadii doogaman wadanka kadhiidi abaarti minaydi oo dhibka badan ay dalka kadhiidiyan kumid ata dadkii dooku roogay maan abaarta horti kooyay beero dadka la gooyay oo walaaljo dhexgalay oo la geed sugaayay dhibada mana wali heleen ilaahay barakayna heleeno umatio heleen hada lankolaji ilakooyi lankolaange bad alhamdulillah dadyo dhexgalay waaya anka dambeyntii mudane guddoomiye weliba kuweydiisaday may qorshayaale oo siin degsan oo bilown hataa dareer isin gobatan fadarsan dadka deegaanka oo dhiniga horumarke
jamacadan gadadaan faqaan oo bilaa heela goobta waxbarashada deegaanka goobgood buuriya teedyada nin kula ciisanta goobta waxbarashadan oo dayacan goobta waxbarashadan dib horumarino warbadanka goban xilkeena biigelin sameyn magaalada warbadan ku bedelan iyo taas mahadka iyo geentamaan amnigan geed badan ku qaadan iyo go-aankan oo bilaa inshaa allah